barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
nuwar wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniina labayo tobanka bisha agosto ee sanadka laba kun sagaaliyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah hogaanka dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo warqad cabasha u qoray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya haddaba maxay dalbadeen waxaa lasoo xayeysiiyey xilliga ogeyd oo ra-isul wasaare xasan cali kheyra dalka oo loo magacaabay in loo tartami doono agaasimaasha guud ee wasaaradaha todolaatanka wasaaradood iyo xogeyaha joogtada agaasimaashooda muddo laba sana ee abaf kudhawooda weli jawaab saxa lagama hayo
waxaad kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan saameynta uu tahriibka ku yeesho dhallinyarada kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
qodobadaasi iyo barnaamijkii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida hogaamiyaha dhaqaaqa gurigosadka ah ee dalka yemen ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka wadahadallo uu sacuudiga martigelinayo kadib markii dagaal uu la galay ciidamada dowladda yemen taageeraha ay ku dhinteen toban qof kaasi oo ka dhacay magaalada cadan ciidaruus al zubeydi oo ah hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ah ee koonfureed ee loo soo gaabiyo s t c ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xabadjoojin laga hirgeliyo cadan halkaas oo ciidamadiisu ay qabsadeen madaxtooyada iyo xarumaha ciidanka ciidamada uu hogaamiyo caydaruus al zubeydi ee doonaya in koonfurta yemen ay hesho madax bannaani ayaa toddobaadkii tegey dagaal xoogan la galay ciidamada daacadda u ah dowladda labada dhinac ayaa shantii sano ee tegey waxay taageero ka helayeen isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka carabta ay hogaamiyaan ee dagaalka kula jira xuutiyiinta iyona taageerada ka helaa dowladda iiraan ciidaruus al zubeydi ayaa sheegay in dagaalkii dhacay toddobaadkii tegey uu ka dhashay daandaansi ka yimid ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dibadjoogga ku ah riyaad ee cabdurabu mansuur al haadi dowladda yemen ee madaxweyne haadiha ayaa ku eedasay jabhaddan iyo imaaraadka carabta in ay qaadeen afgembi ka dhan ah dowladda
kusimaha madaxa xafiiska amniga qaranka ee maraykanka ayaa difaacay howlgallo axaddii lagu soo qabtay boqolaal qof oo kamida dadka sida sharci darada ku joogay maraykanka howlgalkan ayaa lala beegsaday qaar ka mid a warshadaha cuntada farsameeya ee gobolka missisipi laakiin kusimaha xafiiska amniga qaranka keven macalinan ayaa qirtay in wakhtiga lagu soo beegay howlgalkan uu ahaa mid khaldan iyada oo uu kusoo beegmay maalmo un kadib markii nin hubaysan uu magaalada elbaso ee gobolka texas uu toogasho ku dilay qof oo u badan dadka kasoo jeeda latin america macalinan ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay qof kuwaasi oo laba boqoloo ka mid ah ay hore u galeen faldambiyeed iyada oo dib loogu celin doono dalalkii ay kasoo jeedeen dadkan ayaa u badan dadka kasoo jeeda latin america ee aan sharciga ku lahayn dalkan maraykanka
intaasi aynu kaga gudubno warkii dunida dhegeystayaal waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta hogaanka ururada dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa dhowaan warqad cabasho ah u qoray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre dhallinyaradan ayaa daba joogay u tartamidda xilka agaasimiyaasha guud ee dowladda soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay soo bandhigtay bishii disembar ee sannadii iyadoo ilaa iyo haatanna aysan dhallinyaradani jawaabo ka helin siviyadii ay geysteen wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed cabduleeha ayaa waxa uu la kulmay islamarkaana arrintan wax ka weydiiyey maxamed warsame sandhool oo ah guddoomiyaha dalladda dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
waxaana muujina waxay ahayd inaan diyaar u nahay ka qayb qaadashada iyo horumarinta dalka uu gelayo wadankeena sidii horena maahan dhallinyarada meel walba ku baaba'san ee ordaysana in loo muujiyo inay u tartami karaan jagooyinka ugu sareeya dalka inay qeyb ka qaadan karaan inaanan reexin oo cagta madax laga saarin tusaale ahaan waxaa la soo xayeysiiyey xilliga ogeed uu ra-isul wasaare xasan cali kheyr dalka oo loo magacaabay in loo tartami doono agaasimaasha guud ee wasaaradaha todolaatanka wasaaradood iyo xogeyaha joogtada agaasimaashooda markii intaa bilowday xaqiiqdii kama yaraa oon dhihi karaa saddex kun ku dhawaad waxaa ablaagarayay waxay ahaayeen dhalinyaro oo mutacalimiina oo darajooyinka p h d qaarkood ay sitaan waxayna aaminsanaayeen wadanka inuu transparency iyo sinaan iyo cadaalad iyo wax walba la heli karo intii markay saas ay noqotay wixii intaa ka dambeeyey muddo laba sana iyo abaf ku dhawooda weli jawaab saxa lagama hayo sidaa daraaddeed maalmo kadib waxaa maqlaysaa xafiiska madaxweynaha wuxuu magacaabay agaasimaha guud wasaaradda macdamtoorka agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta waxaas markaa maqasho moraal jabka weli wuu sii jiraa wixiina lama kala tuurin meel wax marayna lama sheegin lama hakinin waxaa jirta email yirahdo emailka cabashada xafiiska wasaaraha qaabilsama emailkaasi waxaa jirta warqad oo dhalinyaro tiro badan oo qoyahana ah ay saxiixeen u gudbiyeen cabashadooda marka warqadaas maxaad ku qorteen cabashadiina maxay ahayd waxaanu cabashada waxay tahay in laga daayo waxyaabaha qaarkood iyo hogaanka looga hortaagan yahay dhalinyarada soomaaliyeed inay qeyb ka qaataan hogaanka dalka sida wasaaradaha ayna kasoo dhex muuqdaan waxna laga bedelo tusaalaan ku siinaya wasaaradda ay hadda quseyso arrimaha dhalinyarada oo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska khadiija maxamed jiri wasiirada ahna xildhibaanada ayaa wasiirada ka ah agaasimaha guud waa nin odaya eja agaasimaha waaxda baleninka agaasimaha shaqadii shaqaalaha agaasimayaasha markaa fiiriso wax walba xataa sportiska hal kama dhex muuqdo waxaan dhihi kartaa boqolkiiba waa labo dhalinyarada hadda wasaarada shaqeynaysa fircoon ee waaxdaha kala haysa inta kale weli waxa ku jira waa odayaal marka odayaashii iyo dhalinyaradii islama jaan qaadi karaan waxba islama keeni karaan jirta doodo kale sanol oo ah in degmooyinka dhalinyaro loo dhiibay in amniga iyo iyo iyo muqdisho kale dhalinyaro xoogan ay hogaaminayaan dhalinyarada hadday waxqabadkooda ay meel soo bandhigayaan fursad baa hesha soo maha
wax hadda dowladan kor u qaaday ama buunbuuniyey ama gacanta ku hay ordaya ee hadaladooda meel walba ka difaacaya waa dhalinyaro caasimada gobolka banaadirne dhalinyarada loo dhiibay waxaa ka miimsan kuma imaanin doorasho iyo isxilqaan kuma imaanin waxaa lagu keenay waxay tahay magacaabis maanta haddii goladaygaa noqon lahayd gobolka banaadir laga samayn lahaa waxaad tartami lahaa dhalinyar ahayd meel oday soo istaaga lama arki lahayn waayo kalsoonida waxay ku imaan kartaa doorasho berika maalin hadduu iswaalo ninka qofkaa hogaanka doorasho ku yimine golada deegaanka ka qaadi lahaa marka waxaan dhihi karaa maanta boqolkiiba toddobaatan iyo shantan dhalinyarada la sheegayo haddii loo fasaxo maanta qof iyo codkiisa iyo golaha deegaanka inay kusoo bixi karaan haddii tii suurtageli weysay ma ahan maanta in la yihahdo qof ka yimi wadankan muddo ka maqnaa labaatan iyo shan sano ama todoba sano ka maqnaa in la yimaado xil loo dhiibo oo hadda wax ka weydiiso guri ku dhigan wuxuu yahay wuxuu qaabilsanya midna waxba ka aqoonin kuwii wadanka wax ku bartay joogay lonka time waqti badan dhex taagnaa ee gobolada dalka kala yaqaanin la xaqiro lagu maaweeliyo isbedel ayaa la sameynaya goormaa isbedel la sameynaya afartii sano waxaba ka dhimanba sanad wixii ka dambeeya waxaa loo ordaya waa kursi raadis iyo ololo kale marka waxaan dhihi karaa kudhibo waxaan sheekadu dhallinyarada waxay noqotay qawda maqashii ee waxbaan haagu qabanin waxaan warqadaas ka sugaynaa jawaabtiisa xafiiska ra-iisul wasaaraha marka warqadda maxaa ugu muhiimsanaa inaad agaasimayaashii iyo cabashadii marka laga yimaado hamigiina muxuu ahaa hamigiin wuxuu ahaa in la caddeeyo doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan siyaasadda ma jirto siyaasad dhalinyarada qaranka maanta golaha baarlamaanka ay ansixiyeen ma jirto aftii laga qaada dhalinyarada qaran maanta meel walbay joogaan in la siiyo fikirkoodii ma jirto wasaaradda maanta xarumihii ee lahayd oo dhalinyarada ku kulmi lahayn maanta ma dhisno maxaa kalifay marka waayahay wasaara waxaan ka codsayna marka waxay tahay waa la yaqaanaa santarada dhalinyarada ay ku leeyihiin caasimadaha iyo magaalooyin madaxeeda fadlan in gacan dib loogu soo celiyo wasaaradana la xoojiyo qeyb laga siiyo inay ka shaqogeliyaan ka shaqaysiiyaan dhalinyarada sida wasaaradaha qorsheynta wasaaradaha ganacsiga wasaaradaha shaqada shaqaalaha iyo wasaaradaha inta badan kasoo xamuuda dhalinyarada Soomaal laakiin haddii la yiraahdo weli qofkii odayaashii fadhi jiray ilaa hadda way fadhiyaan cabsi iyo naflacaar mar walbana kusoo nasanayaan wadamada jaarka noo ah yaa wadanka u maqanya wax loo qabanaya kuwa gudaha joogan la laynayo annagaa u dhow dalada hadda ka shaqeeyo imise qofood ayaa nooga maqan ee ayagoo falawantin ahaan ka shaqeynaya degmooyinka lagu dilay maxay taa marka jawaabaha kama helna dowladda tacsidu waxay socotaa afar maalmood iyo barotiiqa wixii ka dambeeyeen waa la ilaawaa waxa hadda gurigiisa loogu gelaya ee ku dhammaaday ee aan maalinba soo aasinaya ahaayeen agaasimihii xafiiska xogeynta gobolka banaadir oo kale tiimka dhalinyarada u fircoona warqadaha uu ku qoraan uu kamid ahaa wuxuuna u doodayay xuquuqda dhalinyarada soomaaliyeed ee ka maqan gabdhaha meesha ku dhintay ku dhaawacmay dhammaan waa dhalinyaro laakiin gurigii lagu kalsoonay amniga wax ka dhaceen fadlan dowrkan amni iyo dhan walba horumarineed dhalinyaro u taagan waxbaratay ayaa jirto oo diyaar oo ina ka shaqayso fadlan mudan ra-isul wasaare waxaan dhahnaa noo soo jeeso arag laamahaaga eh, fulinta iyo wasaaradaha ha u soo jeestaan wasaaradaha ha kasoo dhex muuqdaan isbedelna ha lagu fusugo wax jawaab meeshan weli wax jawaaba kama helno
kaasi waxa uu ahaa maxamed warsame saldhool oo ah guddoomiyaha dalladda dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu warramayay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal inagoo ku guda jirna maalintii labaad ee ciidul adxa waxaad nagula soo dhawaataan oo nagula nasataan heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta jookle iyo fu-aad cumara ku saabsan ciidda
كل
intaasna waxaanu ku dhaafaynaa heeskaasi ay nagu luqeynayeen joogle iyo fu-aad cumarkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ku nool soomaaliya iyo dalalka deriskala ah ayaa isku daya in ay u dhoofaan ama u tahribaan dalalka yurub iyo waqooyiga america si ay u raadiyaan nolol ka wanaagsan tan ay hadda ku jiraan hase yeeshee qaar ka mida dhalinyarada ayayna u suurtagelin inay xaqiijiyaan hamigooda xagga hijrada waxaana lasoo lasoo gudboonaado walwal iyo saameyn nolosha dhinaceeda ah dadka ku fikiray in ay waqooyiga america nolol ka raadsadaan balse aanay u fududaan waxaa ka mid a fatxi cumar cabdulaahi oo ku nool dalka kenya wariyaheena nairobi khadar xareed ayaa warbixintan ku eegaya arrintaas magacayga waa fatxi cumar cabdulaahi buufiska wuxuu igu dhacay like afar sano ka hore wuxuuna igu dhacay maadaama aan rabay inaan nolol fiican raadsado meel opportunity fiican leh waxbarashada xag ahaan marka qof walba suu ilaaha u qoro marka ani laima qorin marka waxaan raadiyey jidad walba aan ku bixi karo si walba aan ku bixi karo way ii suurtageli weysay markaas yani waxaa igu dhacay problem oo mentalka ah ina depression igu dhaco murugo badan maskaxda yani murugo badan aan kala kala kulmo waxbarashadeyda ay joogsataa iyo ya horumar dhan waxaan aaminsanaa yani africa inay meesheeda aheenba oona wax laga qabsan karin buufis mar hadduu qofka ku dhacana waa inuu baxaa socdaa socdaalaa oo meel kale uu aadaa meeshii dabcan niyadda uu ku hayay wadankee markaas niyadda ku haysay canada maadaama ani reer yurubka ma jeclan canada rabay marka canada ku haywood xal kale horta xal badan waa la ii raadiyey jid walba waa la ii raadiyey laakiin midda ilaahay hadduuba kuu qorin beriiskaada meesha ka qornayn xoog ma jiro marka maba ii qorneenba aniga marka buufiska waxaa iska qaban waayey markaan iskoolka dhameeyey uu aada igugu weynaade maadaama camalan sameeye ma lahayn iskool maan aadaynin shaqo maana haysanin jaamacadna waa wadi waayo waayo maadaama aan ahaa inaa igu jirtay buufis inaan yacni apasiu garayo marka iskoolka ii socon waa wax walba ii socon waa maskaxdii dhan uu iga qabsaday marka xilligaas oo kale noloshaadu sidee ahayd maxaa dareemi jirtay xilligaas xanaaqayga u badnaa wax yarba waa ka xanaaqi jiray yacni dadka dad badan ma dhexgeli jirin yani waxaan aaminsanaa bis subaxdii haddaan kusoo kacoba buufise ku heli laheyd unbaa usoo caga kici jiray ma isku dayday marka xilligaa ayada ahayd inaad u dhaqaaqdo oo aad dhaqaajiso ood baxdo maadaama dee hamigaagu uu ahaa inaad canada tagto xilliga ayadahay walaahi haa zaa-id wax badanaa isku dhaqa aan isku dayo inaan baxo xitaa la igu dhacay lacaga badan igu dhaceen oo reerkii dhib badan igala aan kala wajahay oo aad dhowr jeera isku daya xataa hal mar aysa ahayn kadib maxaa dhacay kadib buurfiska markuu ii suurtageli waayey waxaan isku dayay inaan shaqo raadsado jaamacad aan raadsado marka koodii shaqaan ku bilaabay markaan shaqadii galayba yani indhaha ii yara furmeen kadib waxaan yani badana waxaan fiirsadaa janalo oo wacyigelin ah motivationalka youtubeka aan ka fiirsadaa markaas igu yani waxaa igu beermatay this is what oo dadkayga ay ka maqan yihiin ay u baahan yihiin wacyigelin inaan sameyno dadka isku keenno tiktok sameyno aan sameeyo inaan wacyigelinta iyo waxyaala motiveka aan sameeyo dhiirigelin inaan sameeyo markaasaan dhahay wax ka weyn inaan sameynaa fiican waayo haddee ummad isku imaado meel lagaa daawanayo iyo meel la iskugu imaado meel la iskugu imaaday ayaa ka wanaagsan markaasaan sameeyey barnaamij la dhaho somali youth chichat oo ah dhalinyarada soomaaliyeed isku keenaya xagga yacni businesska ha ahaato xagga wacyigelinta ha noqoto xagga politicska inaan iska soo bixino dad oo qof madax ah dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka aan haysano marka maxaa kugu dhaliyay inaad samayso barnaamijkaas waxaa igu dhaliyey waxaan dareem koodiisaan ku dhahay horaan aan kugu sheegay waxaan daawan jiray dadka waxaan ahaa ku xiran social media actually oo fiirsadaa wacyigelintii waxaas waxaan dareemay inay dadkayga ka maqan yihiin inaysa haysanin waxyaalahan camal aan kusoo biiriyo marka dhalinyarada marka markaad la kulantay ka waran dhalinyarada u baahan ma yihiin barnaamijka aad samaysay wacyigelin dabcan dhinaca oo kaleeto dhinaca buufiska oo kaleeto xitaa maadaama aad buufis kugu dhacay hadda ka hor ma samaysay ma la samaysay weli horta buufiska hadda wadankaa joognay nairobi gaar ahaan islii sagaa boqolkiiba sagaashan wada dhalinyarada dhan buufisa hayso marka waxaa waaye topicyaal oo xasaasi ah markii la taabto dad badan taabanayo marka i think yah haddaan saa kusii wado in ka hadalna wacyigelin ka dhibno in dhibaatooyinka inay waxyaala isbedeli doonaan saa rajeynayo marka hadda maskaxdaada waa dejisay oo buufiskii sidii hore dabcan sidii hore miya maya maya maya sida hore ma ahan buufiska iga baxay alxamdulilah waan qaboobay maxaa iska kaa bedelay marka markaad dib u milicsato fikirkaagii hore ahaa inaad tahriibto oo buufiska uu kugu dhacay iyo haddaba fatxii ay dhallinyaradii wacyigelinayso oo islii ku nooshahay oo dhallinyarada ay la kulmayso bal ka waran markaad isbarbardhig ku samaysid labada fikir fikirka hore iyo fikirkan dambe alxamdulilah hadda saa kuu sheegay niyadoo ii degtay waxaan arkay yani opportunity badan inay wadankan ay fursado badan inay wadankan ay ka jiraan ee yani aan wax laga qabsan karo aan nolosheyda aan sidii hore aan kasii wadan karo waxbarashadeyda iyo jaamacadda iyo aan shaqo abuuran karo aniga nafsadeyda hiigsigaada marka muxuu yahay barnaamijkan aad ka leedahay ujeedada aad ka leedahay inaan awareness sameyno wacyigelin aan sameyno sida soomaalida camal hadda dumarkeena waa la gacan bidixeeya dhalinyarta u doodno gaar ahaan dumarka femilka
fatxi cumar cabdulaahi oo ku nool dalka kenya oo u waramaysay wariyaha v o da nairobi khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatana dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa dhacay shalay kulamo ka tirsan horyaalka brimier liaga ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay afar iyo eber uga adkaatay naadiga chelsea ciyaar ka dhacday garoonka oltraford arsenaal oo u safartay kooxda newcastlena waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay gool iyo waxba oo naadiga arsenaal ay ku adkaatay lester city iyo wolfis ayaa kulmay waxaana ay isla dhaafi waayeen babardhac eber iyo eber ah kulamadaasi shalay dhacay ka sukuuk waxaa jira kulamo kale oo isla horyaalka ka tirsan oo ayagana sabtidii dhacay manchester city waxa ay shan iyo eber uga adkaatay westerham halka bournemouth iyo sheffield united ay isla dhaafi waayeen gool iyo gool kooxda barnley ayaa saddex iyo eber kaga adkaatay naadiga southampton crystal bales oo garoonkeeda magaalada london ku martigelisa kooxda evertonna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay eber iyo eber brighton oo u safartay kooxda watford waxa ay ku soo badisay saddex iyo eber tottenham oo la ciyaartay asonvillana waxa ay kaga adkaatay saddex gool iyo gool sidoo kale waxaa shalay dhacay kulamo ka tirsan horyaalka dalka faransiiska ee league oneka loo yaqaano kooxda liil ayaa labiyo hal kaga adkaatay naadiga nantes trasbarg iyo mex oo kulmana ciyaartoodii barbardhac hal iyo hal ah ayay ku dhammaatay kooxda b s g na waxa ay saddex iyo eber kaga adkaatay naadiga nimes dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana ciyaaryahan inaaka williams ayaa waxa uu saxiixay qandaraas cusub oo uu kula sii joogi doono muddo sagaal sano ah oo gaaraysa ilaa sannada laba kun labaatan iyo siddeed kooxda kubadda cagta ee atletic bilbaw ciyaaryahankan oo shan iyo labaatan jir ah ayaa qandaraaskiisa waxaa ku jira heshiis nasaf ah boqol iyo soddon iyo shan milyan oo yuuro oo markaasi kooxdii bixisa lacagtaasi ciyaaryahankani ay la wareegi karto qandaraaskan ayaa ah mid ka mid ah qandaraasyada ugu dheer ee abad ciyaaryahan la siiyo hase yeeshee waxa uu kaalinta labaad ka gelayaa qandaraaskii ugu dheera ee abid ciyaaryahan la siiyo oo ah ciyaaryahanka danilson oo naadiga real betis ay sanadii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii la gashay heshiis toban sano ah ciyaaryahan williams oo hadlayna waxa uu yidhi waxaan aad ugu faraxsanahay in aan naadigan la sii joogo muddo fog ciyaaryahankana ayaa dhowaan waxaa lala xiriirinayay in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta manchester united kahor intii aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda sidoo kale ciyaaryahan gareth bell ayaa dib ugu soo laabtay kooxda real madrid oo dhowaanahan uusan u ciyaarin xilli uu jiro khilaaf ka dhex oogan isaga iyo macalin sinadii zidaan ciyaaryahankani ayaa saftay kulan ay kooxda real madrid la yeelatay naadiga roma waxaana uu dhaliyey gool kulaad markii ciyaarta barbadhac ay ku dhammaatay ciyaaryahan beel ayaa tababaraya sinadii sidaan waxauu dhowr mar sheegay inuu doonayo in uu ka tago kooxda real madrid xubintii cayaarahana waa naga intaas
waatahay aad iyo aad mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaara halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idigu talagalnay alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan
ilaahina siiyey isagaa kuwabaale ilaahina siiyey isagaa kuwabaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahyeena siiyey isagaa kuwabaale ilaahyeena siiyey isagaa kuwabaale
codkaasi allah u naxariistay maxamed suleybaan tobeeciyo alla maanta ayaanta ayaa gebagabo u ah idaacaddeeni duhurnimo waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahina siiyey isabaale ilaahina siiyey isagaa kuwabaale hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaaya hadbakii